بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الجهاد كتاب كسغالية تمنات أيون نقنيا هل كتاب كتب كتاب العتقية الجهاد بكسر الجيم jihaad la yidhaahdo waxa weeye luuqada asalka waxaa lagu yidhahdaa jihaad almashaqa wixii dhib iyo ay ku jirto juhdi ayaa la yidhahda jihaad laakiin taasi waa luuqadee xagga sharciga jihaadka waxaa loo jeedaa xagga sharciga marka la tacriifinayo badluljuhdi fi qitaali lkufaar in juhdi iyo dadaal lagu bixiyo gaalada dadaal dagaalkii lala gelayay iyo walbugaad kuwa muslimiinta ahay oo baqiyiga keenay oo jamadaha iyo waxa lamida iyo qutaacu dariiq kuwa dariiqa goynay ayaa jihaad la yidhahdaa mashruuciyatuhu fi lkitaabi wasunna walijmaac intaba waa ku sugan tahay inuu yahay min addiin oo weliba u yahay min dirwati sanaami lislaam allah subxaana wa tacaala aayado badan oo aad iyo aad u fara badan ayuu kaga hadlay kitaabka qur-aanka ah oo mar la isku boorinaayo mar la amraayo mar waxa weeye la isku taqriibin la isjeclaysiinaayo oo aad iyo aad u fara badan oon la soo koobi karin sunnaha nebigana aad buu ugu sugan yahay wa huwa fardu kifaaya waa fardu kifaaya oo acmaasha la yidhaahdo furuudulkifaayuu ka mid yahay haddii dadka qaarkood u qumaan intii kale waajibkii waa ka dhacayaa ilaa saddex meel buu wuxuu noqdaa bay dhaheen culummadu fardu cayn saddex wakti wuxuu noqdaa fardu cayn marka ugu horraysa waa soo khulaasaynaynaa intaynu axaadiisa gelin marka ugu horraysa uu fardu cayn noqonaayo asalkiisa waxaynu nidhi waa fardu kifaaya haddii qaar ay u qumaan dadkii intii kale waa ka dhacaya saddex wakti laakiin wuxuu noqdaa fardu cayn oo qofka isagu waajib ku noqonaya kow midda ugu horraysa waxa weeye haddii dadkii jihaadkii soo aadeen labadii kooxood issoo hor yimaadaan gaaladii iyo muslimiintii ay isoo hor yimaadaan oo la dagaalamayo ilahay waxau yidhi waman yuwallihim yowmaydin duburuhu ilaa mutaxarifan liqitaalin wa mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a biqadabin min allah marka waa min alkabaa'ir inuu qofku maalintaa cararo marka waxyaalaha waaweyn uu nebigu ku tiriyo muubiqaadka ha tawalle yowma azaxf muubiqaadkuu ku tiriyey waxaana weeye markii ciidankii ishor yimaadaan oo la dagaalami lahaa hadduu qof dhabarka jeediyo dadkii kala baqdin baa ku dhalanay lama ogola marka marka labaad oo uu noqdo farducaynka waxa weeye culammadu waxay yidhahdeen idaa nazala alcaduw cadowgii hadduu soo dego soo duldego beled beledyada islaamka ka mida oo uu hareereeyo in waxa weeye beledkaa iyo waxa joogaba waajib waxa ku ah inay iska celiyaan amaa dadka kale oo ka beledkaas bannaanka ka jooga iyagana waajib bay ku noqonaysaa bay yidhahdeen culummadu qolo walba qolo si isaga dhowdahay oo waxa weeye qolada u dhow oo deriska la-ah kuwa ku sii xiga ilaa iyo waxa weeye cadowga laga dulqaado ummadda muslimiinta inay u hiliyaan waajib bay ku noqonaysaa midda saddexaad oo farducaynka ah waxa weeye haddii imaamkii uu dalbo oo madaxweynihii dadka xukumayo islaamka ah uu yidhaahdo soo baxa ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ma yaa ayuha aladiina aamanuu ma lakum idaa qiila lakum infiruu fi sabiili illahi saaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunya nebiguna wuxuu yidhi waida stunfirtum fanfiruu haddii layda ka dalba inaad soo baxdaan baxa saa daraaddeed markaa saddexdaa xilli waxay yidhahdeen culummadu farducayn buu noqdaa oo markaan uu imaamku dalbanaayo hadduu dadkoo dhan ka dalbana dadkii o dhan waa inay baxaan hadduu qof bicaynii ka dalba oo yidhahdo hebelo waa lagu baahan yahay imow maslaxo awgeedna waajib bay ku noqonaysa taasi waa jihaadka macruufka ah oo kitaabkan uu u baabeeyey amaa culummadu waxay yidhahdeen jihaadku meelo badan buu galaa oo waxa weeye ma aha dagaalka gaalada lala gelaya keliya marka mujaahadatu nafsi baa laga keenay kow nafta in lala dagaalamo waa jihaad shaydaanka in lala dagaalamo waa jihaad fasaaqda in lala dagaalamo oo xumaanta laga celiyo waa jihaad see loola dagaalamayaa marka mid walba way kala duwantahay nafta in lala dagaalamo sida gaaladiiba hub loola dagaalamayo loola dagaalamaya naftaadana inaad la dagaalantid baa la rabaa waxaad kula dagaalamaysaa diinta ilaahay inaad bartid haddana markaad bartid ay ku camal fasho haddana markaay ku camal fasho inaad dadka markaa u gudbisid oo dacwadii ka qayb qaadatid lagu sabro duruqdii dacwada ayaa markaas naftaada saasaa loogu jihaaday almujaahidu man jaahada nafsahu waa tuuya nabiga calay slat slam wa ama mujaahadatu ashayaadiin shaydaanka waxaa loogu jihaadayaa waswaaskiisaa la iska ilaalinaya xumaanta uu ku amrayaa la iska celinaya macaasidoo dhan baa laga dheeraanaya waa jihaad ama mujaahadatu alfusaaq dadka xumaanta samaynaya iyaga waxaa loola jihaadayaa gacantaa lagaga celinaya waa munkarkii waa man ra'aa minkora man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadii waa tuu nabigu yidhi gacantaad kaga celinaysaa haddaad awood u leedahay ilmahaaga iyo wixii la mida haddii aadan awoodin carabkaad ka hadlaysaa haddaad carabka awoodi weydna qalbigaad ka nacaysaa intaa marka iyo ka badanba ayaa waxa weeye jihaadka gelaya dadka qaarkood oo waxa weeye maaragtay jihaadka horta waxaa muhiim jiddana in la fahmo waxa weeye jihaadkan gaalada lala gelaayo oo dhiigga la daadinaayo sababta asalkiisa loo samaynayo maxay tahay ma waxaa loo samaynayaa in un waxa weeye ummadda in gaaladii un la iska ceyrsanayo miya oo xoolo lagu raadsanayo mise waxa weeye dan muhiima oo keentay baa loo dagaalamaya dad badan oo hadda maanta qarbiyiinta ah baa waxay ka dhaadhiciyaan dadka dadka diinta islaamku waa diin cunfi iyo dagaalka un ku jirta oo dadkii uu iskala dagaalamayo arrintaasi waa khalad diinta islaamku ma aha cunfi waa diin sahlan waa diin yusriya waa diin doonaysa inay dadka ka xorayso shirkiga iyo gaalnimada oo ilaahay uu janno geeyo ilaahay ay rumeeyaan nebiga alay marka markii jihaadka la jideeyey looma jidaynin liajli dadka un in la iska laayo ee waxaa loo jideeyey keliya ciddii islaamka iyo dacwada hor istaagta in lala dagaalamo ka daraaddeed nebiga calayhi salat slam markuu madiino yimid yahuud baa deganayd lama uu dagaalamin diintoodiibuna u daayey waayo dacwadii ma ay hor istaagin hadday laakiin dacwada hor istaagaan waa lala dagaalami lahaa marka qolo walba waxaa la odhan jiray dacwada ka leexda dacwada ah hor istaaginina raacraaca hadda adilada iyo nusuusta iyo siiradii nebiga kulli waxaad ogaanaysaa nebigu inuuna dagaal iskaga qaadi jirin dad waxa weeye dacwadaa loo loo geyn jiray hadday aqbalaan alxamdu lilah hadday aqbali waayaan ka leexdaa la odhan jiray marka dacwadaas ha iska socoto oo dadka hala gaarsiiye hadday diidaan oo hor istaagaan ayaa markaa lala dagaalami jira waxaana taa ku tusaya haddaad aayadaha qur-aanka akridid allah subxaana wa tacaala meelo badanba wuxuu nagu yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu almuqsidiin kuwa aan idala dagaalamin oo aan guryihiina idinka saarin oo idinla colaytamin ilaahay idinkama nahyanaya inaad wanaag u samaysaan oo waxa weeye aad wanaag ida dhex maro waka ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi qaatiluu fi sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu waka marka gaalada marka lala dagaalamayo waxa weeye waa markay dacwada hor istaagaan sunnaha nebigana saasay ahayd calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray hadyigiisa saasuu ahaa saxaabadana saasuu amri jiray markii dagaal loo baxayo uqsuu fii sabiili illah jidka ilaahay ku dagaalama isimka ilaahay ku duula jidka ilaahayna u dagaalama qaatiluu man kafara billaah ciddii gaalowda oo waxa weye dala dagaalanta oo waxa weeye gaalowda la dagaalama xadiid kale ciddii idala dagaalanta la dagaalama taa daraaddeed baa nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu caddeeyey oo nahyiyey in dumarka la dilo in waxa weeye carruurta la laayo in odayaasha waaweyn la laayo oo kabiirka ah marka dad aan far la saari karin baa jira dumar lama dili karo haddii jihaad xataa la galo gaalo kasta ha ahaadeene ilmahooda lama layn karo dadka waayeelkaa oo gaboobay ilaa qof isagu dagaalkii soo gala maahee lama taabanayo kuwa kiniisadaha iyo ku jiro oo waxa weeye iyagu halkaas le ruubaanta ah oo aan shaqo ku lahaynba adduunyaba lalama dagaalamayo ilaa isagu mid dagaalkii soo gala mooye waka waxaasoo dhan lama taabto lamana dilo marka diinta islaamku ma aha laa ikraha fi ddiin buu yidhi ilaahay diinta waxa weeye waa cada laa ikraha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghay faman yakfur fi daaguuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati lwudqa haddii marka aad iyo aad aada ugu tadburtid adiladu waxay kutusaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan la dagaalami jirin ciddii iyagu markaas aan dacwada dhib ku haynin oo soo hor istaagin amaa qofkii hadda quraysh hadday dacwada iska dayn lahaayeen lalama dagaalamayn halaha laga qaadi laha ama ciddii heshiis la gasha oo ay wada galaan heshiis far lama saari jirin ilaahay baaba yidhi fama istaqaamuu lakum fastaqiimuu lahum inta ay waxa weeye heshiiskii iyo cahdigii ay toosinayaan oo ku socdaan idinkuna ku toosnaada oo waxa weeye khilaafinina waka haddaba maqsuudka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn macnaha in la yidhaahdo waxa weeye keliya cunfi iyo ma ahayne sheekadaa waa sheekada gaaladu ay dadka ka dhaadhiciyaan wuxuu leeyahay ibnu kathiir cinda qawli laa ikraha fi ddiin ay laa tukrihu dadkaa khasbinina axada cala adukhuuli fi diin illah diinta ilahay inay soo galaan ha ku khasbinina dadku iyagaa iskooda usoo gelaya saa daraaddeed ayaa aynan marnaba ahayn waxyaalahan ay moodayaan dad badan oo maanta khalad samaynaya ama wax qarxinaya ama dad dilaya ama waxa weeye khalad samaynaya ama islaan miskiin oo meel iska socda waxa weeye gaalaha af duubanaya oo hawd la gelaya ayagoo waxa weeye aan islaamba waxba ka ogeyn oo juhalo ah bay waxay moodayaan inuu islaamku saa yahay diinta islaamku saa ma aha abubakar radia allahu canhu markuu amiirulmu'miniin ahaa ayuu wuxuu la dardaarmayey yaziid ibn abi sufyaan waa mucaawiya walaalkii oo meel amiir uga dhigayay markaasuu yidhi waxaan kula dardaarmayaa dhegayso toban arrimood buu kula dardaarmay waxa uu yidhi laa taqtuluu imra'a qof dumar ha dilinina walaa sabiyan ilmana ha dilinina walaa kabiiran hariman oday waayeela ha dilinina ujeedaa waka far ha saarinina geedaha ha goynina oo waxa geedaha ha jarinina waxaad kalo oo oo geedaha midhaha laga guranayo ee dhulka magaala meel caamira ah oo guryo dhisanaya ha duminina waxa weeye maaragtay neef xoola ah ha boqon goynina oo dhibaato ha ugeysanina ilaa waxaad cunaysaan mooye waka timirta geedaha iyo dhibaato ha ugeysanina ha gubinina khayaanaha samaynina waxa weeye waxaasoo dhan buu kula dardaarmay saa daraaddeed marka saasay ahaayeen sunnihii nebiga iyo sunnihii saxaabada ma ahayn fasaada waxay ahaayeen diin iyo wanaag ayay dadka ugu yeeraayeen oo waxa weeye qofkii isagu soo gala sidaa daraaddeed dadka islaamka agsarkooda waxay diinta ku soo galeen dacwada la gaarsiinaayo cilmiga loo sheegaayo ee waxa weeye ilaahay baaba dee yidhi laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay ibn alqayim aljawzi raximah allahu tacaala zaad almacaadka marka uu sharaxayo qaabkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ghazawaadkiisa u qaadi jiray oo u samayn jiray waxay ahayd ilaa maalintii loo waxyooday oo dacwada uu bilaabay ilaa maalintuu ka dhintay dacwadiisu waxay dacwa waxa weeye ku socota rifqi iyo liin iyo wanaag iyo waxa weeye khayr dadka loogu yeerayo cunfi iyo waxa weeye adayg midna shaqo kuma lahayn bal markay axaadiista ku soo aroortay oo aadaabta iyo axkaamta jihaadka aynu fiirino insha allahu tabaaraka wa tacaala الحديث الثامن و... و... والتسعون بعد ثلاثمائة صدح بقل إيا سقاشن إيا سيديد حديث كاه أي نكبر بينا وحوير مؤلفكو عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وحوير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم نبي عليه الصلاة والسلام وعير أن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه أي في بعض أسفاره غزواته جهادك وقادي maalin ka mid ah allatii maalmahaasoo waxa weeye laqiya uu la kulmay fiiha alcaduwa cadowga uu la kulmay ayuu intadara wuu sugay xataa idaa maalat ishamsu ilaa qoraxdii ay iilatay oo oo duurkii galay markii duurkii uu tukaday buu qaama fiihim uu istaagay oo dadkii buu u khudbeeyey faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow laa tatamannaw لقاء العدو لا تتمنوا هتمنيننا وهتشعريساننا لقاء العدو هنا عدو قال قرانتان واسألوا الله العافية إلهي نويديست العافية أي عافية دو عليها إنه إلهي إذا نبتقليه أو وحوي إلهي قوشة إذا سيه أون دباطي دو خدع إلهي ويديست فإذا لقيتموهم هذا الله قرانتان فاصبروا صبرا waclamuu ogaada ana aljannata jannada inay ku sugan tahay taxta dilaali siyuuf waxa weeye hooska seefaha ayay waxa weeye hoosteeda ayay ku jirtaa jannadii waxaa laga wadaa qofka dagaalamaya oo ilaahay daraaddi u dagaalamaya seefta haddii lagu dhuftoo naftu ka dhacdo isla markaa janna u gelaya uma qaala nabiyu sal ly slam nabigu waxa uu yidhi kabacdi markaa اللهم منزل الكتاب عليه كتابك سودة جييو اللهم منزل الكتاب كتابك عليه سودة جييو ومجري الصحابي ضرورها كان سعود سيو صحابة ضرورها وهازم الأحزاب عليه جبيي أحزابتي أوردن هو عوي كوي صوبة يستودن إلى ما جبيي اهزمهم الله جبي ilaahay ou jebi wansurnaa calayhim ilaahu nooga gargaar oo guusha naga sii waa ducayste xadiidkan waxaa loo wuxuu shiikhu inoogu bilaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu waxuu ahaa bay yidhahdeen culummadu hadduuna subaxda hore dagaalka gelin oo waxa weeye subaxnimada horeba aan dagaalka la gelin gelinka hore hadday mar qoraxda ku lulaato waa la sugi jiray ilaa ay waxa weeye duhurku uu galo oo ay galab noqoto oo xoogaa qoraxdu qabowdo ayaa la sugi jiray marka wuxuuna leeyahay saxaabigan cabdullahi bn abi ofa nebiga calayhi salaatu wasalaam jihaad buu ku jiray maalin maalmaha ka mid a marka ayuu dagaalkii dib u dhigay gaaladii baana lala kulmayey duhurkii markii ay galay oo waxa weeye qoraxdii maalat ay zaalat ishamsu qoraxdii ay xagga galbeedka u wareegtay oo waxa weeye ay duhurkii galay oo duhurkii la tukaday ayuu markaa dadkii waaniyey wuxuu yidhi ha tamaniinina inaad cadowga mar walba la kulantaan laakiin ilaahay caafimaad weydiista alcaafiya fi dunya waalaakhira kabacdi laakiin haddaad la kulantaan cadowgii fasbiruu sabra oo waxa weeye ha baqinina ilahay baa guusheeda siinaya ogaadana jannadu waxay ku jirtaa seefaha harkeeda hoosteeda ay macnuhu waxa weeye markaad seeftaadii lagugu dhufto aa dhimatid janna un baad gelaysaa ee waxba ha baqinina waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka marka ugu horreysa waxaynu ka qaadanaynaa munaasabada waktiga in la fiiriyo xilliyada waxa weeye wanaagsan oo waxa weeye maaragtay qitaalka la samaynaayo waa fi awali nahaar baa ugu fiican hadday taa dhici weydo in waxa weeye galabtii laga dhigo iyadoo qorax kulayla inaan laga dhigin inay noqotaa bacda azawaal sababtu waxa weeye dadkii waa kululaanayaan oo waxa weeye qoraxdii baa ku kululaanaysa marka xadiid kalaa ku sugnaaday hadduuna nebigu subaxdii uuna dagaalka gelin ilaa uu sugi jiray ilaa iyo waxa weeye dabayshu ay dhacdo oo galabtii xoogaa ay casar noqoto waxa weeye qoraxdu ay qabowdo ayuu sugi jiray wayaxduru asalaat salaada ay soo xaadirto ayuu sugi jiray laba waxaynu ka qaadanaynaa karaahiyatu tamani cadowga in lala kulmo lama ogid guushu ciday raaci doonto ee waxa weeye allah subxaana wa tacaala inaa baridid ilahay inuu guusha ku siiyo aad guulaysatid laakiin aadan cadowga mar walba quursan baa la rabaa saddex waxaynu ka faa'idaysanaynaa su'aalu alcaafiya wahiya caama waxa weeye wax walba caafiyad waxa weeye caafiyad fi ddiin waddunya walabdaan intaba ilaahay diintaada inuu kuu sugo adduunkaaga kuu ilaaliyo ee diintaada kuu ilaaliyo caafimaadna ku siiyo afar waxaynu ka faa'idaynaa asabru in la sabro ee waxa weeye cinda liqaa'i alcaduwi markii cadowga lala kulmay in la sabro shan waxaan ka faa'idaynaa fadiilat ljihaad jihaadku wanaagga uu leeyahay wa annahu sababtiisu waxa weeye jannadii fii dukhuuli jannaaba qofkii u dhow oo hadduu isla markaba sheedo sida inoo imaan doonta horay buu waxa weeye qofkii jannadii ka gelayaa hadduu ilaahay daraaddii uu waxa weeye u jihaadayey waxaynu kaloo ka faa'idaynaa adducaa'u bi hadihi dacwaat dacwooyinka dacwadaa nebigu ku ducaystay oo kale in lagu ducaysto oo ilaahay lagu baryo xadiidka ku xigaa alxadiidu ataasic watiscuuna bacda talaata mi'a saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal waxa weeye can sahl ibni sacd saacidi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yidhi ribaatun ribaatu yawmin fi sabiili illah khayrun min addunya wama calayha ribaatku waxa weeye waa waardiyaha la qabanaayo dhufayska dadka ilaalinayo ribaatku waa dhufayska asalkiisa laakiin waxaa laga wada waardiyaha macnaha la qabanaayo fii sabiili illah dadku markii ciidanku ay waxa weeye ku jiraan oo waxa weeye asalkiisa ribaad waxa la yidhaha mulaasamatu lmakaan alladii bayna almuslimiina waalkufaar waa dhufayska weeye lixiraasa waxa weeye markii ciidankii muslimiinta iyo gaaladii waxa weeye lawada la isku dhow yahay oo habeenkii la raba in la seexdo ama maalintii waxa weeye dad baa waardiye qabta qofkaa waardiyaha qabanaya oo dhufayska gelaya ilaalinaya kuwa hadda maanta xuduudaha iyo joogaha la mid ah saas oo kale waa kuwaasaa la yidhahdaa ribaat marka ribaatu yawmin waardiye maalin laga qabto hal maalin waardiye la qabto fii sabiili illahi ilaahay daraaddiid oo jihaada khayrun ayaa ka khayr badan oo waxa weeye min addunya wamaa calayha adduunyada iyo waxa saaran oo dhan allahu akbar wa mawdicu sawdi axadikum min aljanna khayrun min addunya wamaa calayha waa jumlada labaad wa mawdicu sawdi axadikum sawdku waa shaabuugga wey jeedalka ama shaabuugga ka la yidhaahdo oo qofka fardoolaydaa faraska markuu fuulo jeedalka uu wato wuxuu yihi nabigu waa mawdicu sawdi axadikum hal mitir iyo ama hal mitir iyo xoogaa yar iyo wey waa wax yar waa waxaan laba mitir dhammayn wa mawdicu ay in la eg macnaha boos la eg sawdi axadikum min aljanna jannada intaasoo kale wax jeedalkaa leeg oo jannada ah boos intaa leeg qofkii jannada ka hela khayrun ayaa ka khayr badan min addunya wamaa calayha adduunyadii wax saaranba allahu akbar wuxuu kaloo yidhi jumlada saddexaad nebigu waalrawxatu yaruuxuha alcabdu fii sabiili illahi aw alqudwatu aw alghadwatu khayrun min addunya wamaa calayha alrawxa waxaa la yidhahdaa galab carowga galab carowga ayaa la yidhaahdaa boqoolna dadka qaar baa yidhahdaa ha marka waalrawxatu galab carowga loo galab carowbo yaruuxaha uu carraabaayo alcabdu addoonku muslimkaa fii sabiili illaahi jidki ilaahay uu ku socdo oo waxa weeye uu jihaad fii sabiili illahi ku jiro aw ilghadwatu ghadwaduna waa aroorta marka la kalaho marka fi awal الnahaar qabla الzawaal wixii la socdaa la yidhahdaa qudwa ama qadwa waxa weye rawxana waxaa la yidhahdaa wixii bacda duhur ka dambeeyo la caraabo khayr min addunya wama fiiha wama calayha addunyada iyo waxa dusheeda saaranba taasaa ka khayr badan xadiidkan marka saddex arrimood oo min fadaa'il aljihaad ah ayuu xadiidkaani koobay saddexdaas arrimood marka oo aynu ka faa'iidaysanayno waxa weeye midda ugu horraysa fadlu ribaaq fii sabiili illah waardiyaha la qabanaayo oo halkaa lago leanna qofkaasi khatar buu ku sugan yahay oo waxa weeye in la dilo buu aad iyo aad ugu dhow yahay laba waxaynu ka faa'idaynaa waxa weeye xaqaaratu dunya adduunyadu saynan waxba u ahayn leanna adduunka waa laga tegaya qof walba waa ka tegay nebi maxamed ba ka teg marka waxba tari mayso waxaynu kaloo ka faa'idaynaa fadluljihaadi fii sabiili illah jihaadku wanaagga uu leeyahay laakiin waa markii la helo jihaad saxiixa shuruud buu leeyahay waxa weeye ma aha qof walba inuu waxa weeye wuxuu raba ku magacaaba jihaad afar waxaynu ka faa'idaynaa thawaabta noocaasa waxaa lagu lagu ratibay oo jihaadka ah qofkii waxa weeye la yimaada dee fii sabiili illah inay noqoto jihaadkaasi fii sabiili illah leannahu maslaxadda iyo wanaagga ka dhalanaya ayaa aad iyo aad u fara badan waa dirwatu sanaami alislaam ayuu nebigu ku magacaabay axaadiista waxaynu kaloo ka faa'idaynaa jannada fadligeeda iyo wanaaggeeda in yar oo jannada ka mid ah ayaa adduunka oo dhan ka wanaag badan xadiidka ku xiga alxadiidu alarbacamia waa xadiidka afar boqolaad wey waxa uu yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra waxaa laga wariyey can inabiy sal ly slam qaala inuu yidhi intadaba allahu intadaba intadaba allahu ow amase qaala waxa uu yidhi walilmuslim tadamana allahu waa isku macna weeye marka ilaahay wuxuu u ballan qaaday waxa weeye oo allah subxaana wa tacaala uu u damaanad qaaday liman kharaja fii sabiili fii sabiilihi qofkii jidka ilaahay usoo baxa oo waxa weeye jihaadaya laa yukhrijuhu ilaa jihaadun fii sabiili marka ilaahay baa waxa xadiidka xadiidulqudsi baa ku dhex jira oo waxa weeye intaan hadda laa yukhrijuhu waxa weeye ilaa jihaadun fii sabiili ilaahay baa dhahaya jidkayga qofkii inuu usoo baxa maayo wax kale ayna soo bixinaynin marka liman kharaja fii sabiilihi ay jidka ilaahay qofkii u baxa laa yukhrijuhu uuna bixinaynin ilaa jihaadun fii sabiili ay fii sabiili illah wax kale aan usoo baxaynin oo riyaa iyo adduunyada aan usoo baxaynin wa iimaanun bi rumayn uu i rumaysan yahay ayuu yidhi ilaahay wa tasdiiqun birasuuli iyo rasuulkayga uu rumaynaayo fa huwa calaya daaminun wuxuu ku jiraa damaanad ilaahay baa u ballan qaaday muxuu ilaahay u ballan qaaday ilaahay waxa uu yidhi marka xadidku waa xadiid alqudsi an udkhilahu ljanna an udkhilahu ljanna adkhiluhu ljanna janna inaan geeyo waa hadduu ku dhinto jihaadkaa hadduu xataa jidka kusii dhinto janna unbaa la geynayaa aw amase arjicuhu inaan soo celiyo oo waxa weeye gurigiisi ku soo celiyo ilaa maskanihi meeshii uu ka yimid gurigiisi inaan ku soo celiyo taas waa u ballan qaad ayaan uba labadaa mid un buu helaya ilaa maskanihi aladii kharaja minhu uu ka soo baxay naa'ilan maa naala min alajri aw alghaniima naa'ilan isagoo gaaray maa naala ay alladii uu kii uu gaaray alladii naala kii uu gaaray oo min alajri ajar ah min ajrin ajar ah aw haniima iyo haniime ama ah marka ilaahay waxa uu ballan qaaday qofka fii sabiilillaahi usoo baxa oon wax kala soo bixinaynin ilaa fii sabiilillaahi mooye inuu arrimaha horta ilaahay inuu u ballan qaaday haddii uu dhinto inuu janno geynayo oo shahiido janno unbuu geynaya jaze kala male amase inaan soo celiyo leanna dadkii qaar baan jihaadkii ku dhimanayna soo noqonaya inaan soo celiyo gurigiisuu ku soo celiyo isaga oo weliba ajar iyo khaniimo soo helay ama ajar soo helay ama ajar iyo khaniimo labadaba soo helay oo mar waxaa dhacda in mar walba ajar waa la helayaa laakiin waxaa dhacda in mar khaniimo aan la soo helin marka inaan labadaba la isugu daro oo ajar iyo khaniimo la isugu daro iyo ama la siiyo ajar iyo wanaag la soo siiyo taas marka waxaynu ka qaadanaynaa wanaagga uu leeyahay waxa weeye aljihaadu fii sabiili illah wanaagga laga helayo laakiin sida axaadiista soo socota caddaynayso waa qofka ay noqoto litakuna kalimatullahi hiya alculyaa u dagaalamaya waxaan ka faa'idaynaa marka xadiidka juudullahi subxaana wa tacaala karamka iyo waxa weeye deeqsinimada ilaahay qofkaa waxa weeye wax yar dagaalamay ilaahay wanaagga ugu ballan qaaday waxaanu kaloo ka faa'idaynaa mar hadduu qofku shahaado helo fadluljihaad fii sabiili illah ayaynu ka faa'idaynaa iyo qofku hadduu shahaado helo wanaagga uu gaaraayo inuu yahay masiirkiisu ila aljanna amase haddii allah subxaana wa tacaala uu soo celiyo oo uu caafimaad siiyo uu soo celiyo oo dhiman inuu waxa weeye allah subxaana wa tacaala uu siinaayo ajar fara badan iyo ama khaniimo isugu daraayo xadiidka ku xiga waa xadiid alxaadi alxadiid alwaaxid bacda alarbacamia xadiidka koowaad afar boqol iyo kow xadiidka a weeye xadiidkii horuu daba socdaa walimuslim riwaayad imaamu muslim uu wariyey oo waxa weeye ka mid ah ayaa waxa uu leeyahay xadiidkan la mida ayaa waxa uu yidhi nebigu wuxuu yidhi mathalu lja mathalu lmujaahidi fii sabiili illah mathalkiisu waxa uu yahay mathalu lmujaahidi mujaahidka fii sabiili illahi jidkii ilaahay ku jihaadaya mathalkiisu waxa weeye wallahu aclama alle unbaana og biman yujaahidu fii sabiilihi jidka ilaahay kan u jihaadaya alla unbaa oge waa arrin qarsoon weeye oo baatina niyadaada waxa ku jira ilaah baa oge laakiin qofka si fiican u jihaadayo saxdaa wuxuu la mid yahay ka mathali alsaa'im alqaa'im ka mathali asaa'im mid sooman oan afuraynin alqaa'im taagan oo salaad u taagan marka nebigaa la weydiiyey baa la yidhi oo dadkii madiino iyo ku harayey yaa waxay idhahaan rasuulku ilaahay oo wax fadliga jihaadka laga helayo oo dadkaani markay jihaadka u baxaan aan samayn karno noo sheeg markaasuu yidhi ma karaysaan ka noo sheeg rasuulku ilaahay wuxuun markaasuu wuxuu yidhi ma awoodi karaysaan markay dadku jihaadka u baxaan inaad inta masaajidka geshid salaad u istaagtid soonna xiratid ilaa ay ka soo noqdaan hadda cidna ma awoodo taa bil iyo laba bilood ayaa lagu maqnaanayaaba laga yaabaa jihaadka haddaba wax kale ma jiraan ba taa un baa lagu gaari karaa fadliga jihaadka marka mathalu ljihaad mathalu lmujaahidi fii sabiili illah qofka jidkii ilaahay u dagaalamaya oo baxay waxaa la mid a xagga ajarka wallahu aclamu alle un baana og biman yujaahidu fii sabiilihi qofkii jidka ilaahay u dagaalamaye kamathali ka mathali saa'im alqaa'im kii soomanaa oo taagnaa caaw o dhanna salaad u taagnaa maanta o dhanna soomanaa kaa un buu la mid yahay haddana markaasuu nebigu ku daro waxa uu yidhi ha xadiidkii horu la macnayo waxa uu yidhi watawakala allahu alla wuxuu damaanad qaaday lilmujaahidi qofka jidka ilaahay lilmujaahidi fii sabiilihi jidka ilaahay kan u jihaadaya alla wuxuu u damaanad qaaday in tawafaahu llahu in tawafaahu haddii uu oofsado oo shahiido an yudkhilahu ljanna janno inuu geeyo ow amase haddii uunan dhiman yarjicuhu inuu soo celiyo saaliman isagoo nabad qaba maca ajrin ajar isagoo helay ow haniima ama haniimo helay waka marka xadiidkii hore xadiis qudsiga ahaa buu xadiidkaana la macno yahayoo nebigu cabirayaa wanaagga iyo fadliga uu ka helayo qofka haddii uu jidka ilaahay uu u dagaalamaayo xadiidka alxadiidu athani bacda alarbacamia xadiidka afar boqol iyo labo wuxuu yidhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam fadliga ayuu weli kasii sheekaynaa waxa uu yidhi ma min makluumin makluumku waxa weeye majruux jarxiga ayaa la yidhahdaa kalmin wuxuu yidhi ma min makluumin ma min makluumin yaklumu fii sabiili illah qof la dhaawacaayo ma jiro oo lagu dhaawacaayo fii sabiili illah ma min makluumin mid la dhaawaco ma jiro oo yuklamu lagu dhaawacaayo fii sabiili illahi marka waa jaraaxada ayaa la yidhaahdaa kalamka waa jaraaxada wey ma min makluumin fi yuklamu lagu dhaawacaayo fii sabiili illahi jidka ilaahay lagu dhaawacaayo ma jiro ilaa haddii uu jiro qofkaasi jaa'a yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha wuxuu imaanayaa waa wa kalmuhu dhaawiciisii yadmi uu dhiig boodaayo a yadma waxa weeye dhiig uu ka soo boodaayo oo dhiigayo ayuu imaanaya allawnu lawnu dam midabku waa midab dhiig macnaha dhiiggaan ka da-aaya allawnu ay lawnka dhiigu waa lawnu dami waa dhiig ayuu u eg yahay wariixu urta ka soo carfaysana waa riixulmiski waxa weeye waa waa carabtii miskiga oo kale macnaha qofkan jidka ilaahay lagu dhaawacay oo imaanaya maalinta qiyaamaha isagoo waxa weeye dhaawiciisii dhiig ka da-aayo dhaawacaas ka da-aaya oo dhiigga ah midabkii wuxuu noqonayaa dhiig oo dhiig baa la moodaya inuu kasoo baxaayo carafta ka soo baxaysana waxa weeye waa riixulmiski taas wey macnaha loo jeedo marka saas ayaa loo jeeda waxaynu marka ka faa'iidaynaa xadiidka fadliga iyo wanaagga uu leeyahay waxa weeye jidka ilaahay qofka lagu dhaawaco oo waxa weeye meelo badan cibaadooyin badan oo waxaa jira qofka haddii uu ku dhinto lagu soo saaro maalinta qiyaamaha kii xaajigaa baynu kusoo marnay oo waxa weeye neef geela ah u saaraa ka soo dhacay oo waxa weeye nebigu uu yidhi isagoo talbiyeysana la soo saara marka qofkaana markuu jidkii ilaahay ku dhinto dhaawiciisii dhiiggi isagoo ka da-ayaa lasoo saara waa fadiila caam aad iyo aad u wanaagsan wey fadlu shahaadati ayaynu ka qaadanaynaa fi sabiili illah ilaahay daraad in loo dhinto wanaagga ay leedahay hada alfadlu marka fadliga noocaasa waa qofkii jidka ilaahay u dagaalamaya wuxuuna noqonayaa calaamad aad iyo aad u wanaagsan oo maalinta qiyaamaha qofkaas waxa weeye uu wanaag u ah amaa qofkii adduunyo iyo wax kale iyo u dagaalamaya madaxnimo iyo waabaab gaara alxadiidu athalith bacda alarbacamiya xadiidka saddex afar boqol iyo saddex wuxuu yidhi can abi ayub alansaariy radia allahu canhu qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yidhi ghadwatun fii sabiili illah kallahaad loo kallaho hadwa waa aroorta hore socodka la socda waa inaga soo marnay fii sabiili illah aw amase rawxatun waxa weeye ilaahay daraaddi loo carraabo khayrun waxay ka khayr badan tahay mima dalacat calayhi ashamsu wa garabat ay adduunyadao dhan baa laga wadaa mima dalacat ila adduunyaday qoraxdu usoo baxaysaa iyadayna u dhacaysaa marka xadiidkii hore uu la macno yahay oo khayrun min addunya wamaa calayha wamaa fiiha taasuu la macno yahay xadiidka alraabic bacda alarbacamia afar boqol iyo afar can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam hadwatun fii sabiili illah jidka ilaahay oo loo dagaalamo loo kallaho aw rawxatun ama galab carrow khayrun min addunya wamaa fiiha marka riwaayaduhu intaba waa ku soo aroortay khayrun min addunya wamaa fiiha khayrun min addunya wamaa calayha iyo khayrun mima dalacat calayhi ashamsu wa garabat saddexdabana waa isku macne adduunyadoo dhan unbay ka khayr badan yahay ayaa loo jeedaa markay axaadiistii horuu la macna yihiin labadan xadiidba oo aynu soo sharaxnay oo ahaa qofka u kallahaya jidka ilaahay ama u dagaalamaya ama u carraabaya inuu fadligiisu aad iyo aad u wen yahay alxadiid alkhamis bacda arbacamia afar boqol iyo shan xadiidka can abi qataadata alansaariy radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi fadaaishii intaas oo dhan fadaa'il buu inooga sheekeynayey hadda wax axkaamtiisa qayb ka mid a ayuu inoo sheegayaa marka waxa uu yidhi can abi qataadata alansaariy radia allahu canhu waxa uu yidhi qaala kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam nebiga annagoo la jirna ayaanu baxnay ilaa khaybar khaybar may xunayn xunayn wey ilaa xunayn xunayn baan u baxnay wadakara qisa qiso ayuu sheegay waxay ahayd qisaduna macnaha nin baa aad u dagaalamayey buu arkay oo aad iyo aad u dagaalamay markaasuu si fiican waxa weeye intuu u fiirsaday baa ninkii inta la dagaalamay buu yidhi weliba aad dhibaato badanna ay isgaarsiiyeen ayuu markii dambe ninkii dilay abuqataataa dilay faqaala markaasuu waxa uu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa waxa uu yidhi markii dagaalkii dhammaado la guulaystay man qatala qatiilan man ruuxii qatala dilay qatiilan qof dilay qatiil waa waxa weeye qofka la dilo markaa dhintay oo gaaladii ka mida qofkii dilay lahu calayhi bayina caddayn u haystay inuu isagu dilay qofkaa falahu waxa uu leeyahay salabuhu hubkiisu buu leeyahay salabka waxaa la yidhahdaa qofkaa dagaalamaya wixii uu dharkuu raayo ku dagaalamayay durucii iyo hubkii uu watay seeftii iyo qori hadduu watay iyo wixii uu ku dagaalamayey isaga iska leh haniimada ma gelayso qaalahaa talaatan saddex jeer buu nebigu ku celiyey xadiidkan kalena waa la macne aan ku sharaxno alxadiidu asaadis bacda alarbacamiya afar boqol iyo lix can salamata ibna akwac radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi ninkii dheereeyey wey aad buu u dheerayn badnaa le ninka saxaabada ugu dheereeyu ahaa salamata ibna akwac lama gaari jirin ba le qaala waxa uu yidhi ata nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigaa waxa u yimid caynun min almushrikiin caynka waxaa laga wadaa jaajuuska jaajuuska cayn la yidhaahdaa macnaha wuu indhay indhaynayaayo waa jaajuus wey caynun min almushrikiin mushrikiintii xaggoodu ka yimidoo inuu intuu soo dhex galay dadkii muslimiinta ahaa oo neef geeli buu watay meel dhow ku xirtay buu dadkii saxaabadii iska soo dhex galay oo iskala sheekaystay oo iyagii qof ka midu iska dhigaya leanna dadkan waa wada carab oo isku wada ekaayeen marka caynun min almushrikiin baa soo galay wa huwa fii safarin nebiga oo safar ku jira fa jalasa waxa uu fadhiistay cinda asxaabihi saxaabadii ayuu itaxadad intuu waxa weeye la fadhiistay nebigii iyo saxaabadii iyo meel fadhiya buu iska dhex galo o iskala sheekaystay oo waxay moodayaan in muslimiinta ka mid a uma nfatala hal mar buu intuu baxay oo siibtay ayuu cararay waa la dareemay marka markii la arkay ninkaan hal mar inta booday oo waxa weeye big inta yidhi ratigiisii ku booday cararay fa qaala rasuulu llahi sala sl rsulka ilahi baa waxa uu yidhi udlubuuhu dalba oo cayriya macnaa cayrsada oo waqtuluuhu dile waa jaajuuse faqatalahu waxaa dilay marka oo waxa weeye faqataltuhu waan dilay buu yidhi marka waa la cayriyey oo rag badan baa cayrsaday laakiin salamoo aad u dheereeyey ayaa inta gaaray dilay faqataltuhu waan dilay buu yidhi ha fanafala ha fanafalanii waxa uu isiiyey nebigu nafalka waxaa la yidhahdaa wixii aan qismiga lagu darin oo qofka dagaalamaya la siiyo oo aan haniimada la qaybinayo lagu darin fanafalanii waxa uu nebigu isiiyey salabuhu hubkiisii buu isiiyey marka xadiidkii horuu la macno yahay wa fii riwaayati riwaayad kale waxa ahayd qaala nabigu waxa uu yidhi faqaala waxa uu yidhi man qatala arajul yaa dilay ninka faqaaluu waxay yidhaahdeen waxaa dilay ibnu lakwac ay salaamatu ibnu akwac faqaala lahu waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu yidhi lahu salabuhu waxa uu leeyahay lahu salabuhu lajmac hubkiisa oo dhan isagaa leh ha ninkaas la dilay wixii uu hub watay salamow adaa leh marka saas wey marka xadiidku wuxuu caddaynayaa labadan xadiidba axkaamta jihaadka waxaa ka mid ah haddii qofku oo waxa weeye nin gaala intay la dagaalamayay uu dilo kabacdi hubkii uu watay ninkaasi oo dhan waxaa leh ninkaa muslimka ahoo dilay oo waxa weeye khaniimadii iyo qaybtii lagu darimayo oo qismiga ma gelaayo sababtu waxa weeye waa tasjiic baa la yidhahdaa marka waa waa dhiirigelin lagu dhiirigelinayo nin walba inuu ku dadaalo inuu nin waxa weeye dee ka furto wufka saasaa lagu dhiirigelinaya marka waa tasjiic wey marka waa xukum uu nebigu dejiyey saasaan u qaadanaynaa oo waxa weeye xilli walba ciddii markaa amiirka hogaaminaysa inuu siiya waayo qof walba qofkuu hubka ka furto alxadiidu asaabic bacd alarbacamia afar boqol iyo toddoba xadiidka ah waxau yidhi can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma qaala waxau yidhi bacata rasuulu llahi sala allahu alay waslam sariya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu diray sariya sariya waxaa la yidhahdaa markii siirada iyo jihaadka iyo laga hadlayo ciidanka nebigu intuu meel u diro sariya asarkeedu waa ilaalo wey waa koox wax waardiyeynaysa wax ilaalaynaysa oo sahana markaa sariya waxaana la yidhaahdaa laba arrimood baa loo isticmaalaa ciidan walba oo nebigu diro ouna isagu la socon sariya waa la yidhahdaa ciidan hadday ciidanku jihaad u baxaan haddii markaas ay dhowr nin u diraan xoogaha meelaha inay soo waardiiyeen oo ilaalo noqdaanna waa la yidhahdaa sariya marka waxa uu leeyahay cabdullahi ibnu cumar bacata rasuulu llahi sal ly slam sariyatan sariye ayuu diray ilaalo koox ciidan ayuu diray oo meel u diray ilaa najdin marka waa ciidan dhan oo la diray oo jihaad bay galeen najdi sacuudigay ka mid tahay hadda ardu najdi baa leeyahay halkaas uu diray waxa uu yidhi fakharajtu fiiha anna waan ku jiray buu yidhi cabdullahi ibnu cumar waan raacay buu yidhi waa inay tahay marka cabdullahi cumar hadduu raacay qaswadaani waa inay ka dambaysay qaswatu khandaq leanna sababta cabdullahi ibnu cumar jihaad uu galo sida inoo imaan doonta xadiidka soo socda wuxuu khandaq buu bilaabay waxa uu yidhi marka fa asabnaa waxaanu helay oanu haniimo u helay ibilan geel wa hanaman iyo ari markii khaniimadii marka la keenay oo loo qaybinayey oo dadkii jihaadka gale loo qaybinayey ila khaniimada markii khumus laga saaro waaclamuu anamaa hanimtum anamaa hanimtum fi sabiili illahi falilaahi khumusuhu walirasuuli walidilqurba marka khumus baa laga saaraya kabacdi iyagaa loo qaybinaya markaa waxa uu yidhi marka geel iyo ari baanu helay wuxuu yidhi markaa fa balaqat waxay gaartay sihaamuna sahmigu waxa weeye qof walba ha suhmuna ha suhmaanuna buu yidhi suhmaanuna macnaha sahmigu waxa weeye qof walba saamigiisii oo saamiyadii la isku dardaray qof walba saamigiisii waxa uu u noqday oo uu helay itnay cashara baciiran laba iyo toban geela ayuu qof walba helay wax u dhigma marka waataynu soo marnayo waxa weeye neefka geela ah iyo tobanka arigaaba isku mid ah marka arigiina tobankiiba waxaa lagu qiimeeyey neef geela geeliina waa la qaybiyey qof walba marka laba iyo toban saami iyuu helay marka saasay u qaybsadeen leanno dad badan ma ahayn wanafalanaa wuxuuna nebigu noogu daray rasuulu llahi sala alla alay slam baciiran baciiran nafalku marka waxa weeye waa waxaan tiradii ku jirin laakiin dheeraadoo loogu daro oo waxa weeye tasjiic iyo waxa weye maaragtay lagu dhiirigelinaayo ayaa loo siiyaa waxaa marka xadiidka laga faa'idayaa bacthu saraaya in horta la diro waxa weeye ciidamada iyo waardiyaha iyo ilaalada iyo inay tahay wax loo baahan yahay oo sunno ah oo waxa weeye mashruuca waxaanu ka faa'idaynaa khaniimadu inay xalaal tahay leanna nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam walam taxila liaxadin qabli cid aniga iga horraysay xalaal uma ahayn ha uxillat liya alghanaa'im shantii nebiga la siiyey oo khasaa'iskaabay ka mid ahayd khaniimada marka markii hore ummadihii hore markay xoolo khaniimo ah helaan naar baa imaan jidhay meel baa la isugu keeni jiray samadaa ilaahay naar ka soo diri jira dab haddii aan khaniimadaa waxba laga xadin dabkaasaa gubi jiray haddii wax laga xadayna waa iska noqon jiray dabkaa markaasaa la garan jiray in meesha ghuluul ku jiro iyo khiyaano laakiin ummaddan waa loo xalaaleeyey waxaanu kaloo ka faa'idaynaa jawaazu inay bannaan tahay inuu ninka amiirkaahi ciidamadii wax ziyaadaha ugu daro isaga oo ku dhiirigelinaya wanaagga ay sameeyeen alxadiidu athaamin bacda arbacamia xadiidka afar boqol iyo waxa weeye sideed wacan cabdillaahi ibn cumar radia allahu canhuma qaala waxau yii can nabiyi sala allahu alay slam nabiga waxuu ka wariyey qaala waxau yidhi ida jamaca allahu alawaliina walaaakhiriin waa yowma alqiyaami idaa waktigii jamaca uu kulmiyo allah jamaca allahu alla kulmiyo alawaliina kuwii horeeya walaakhiriina kuwii dambaba ay ummadii o dhan la isku keeno yurfacu waxaa loo la kor qaadayaa oo la taagayaa likulli kaadirin mid walba oo ballan jebiyey qadrigu waa ballan jebinta qaadir waa ballan jebiyewa waa ismu faacil likulli kaadirin mid walba oo ballan jebiyey liwaa-un calan baa loo taagayaa riwaayado kala caddaynayo halkaa waxa weeye dabadaa lagaga dabadiisaa laga taagayaa liwaa-un ayaa loo taagayaa fa yuqaal waxaa la odhanayaa haadihi kadratu fulaan tani waa ballanjebintii hebel marka halkan maxaa loo keenay waxa weeye jiha baab kitaab uljihaad waxaa loo keenayaa haddii dadka muslimiinta ay dad gaala ballan la galaan ma banaana inay jebiyaan oo waxa weeye haddii adigu ay ballan wada gasheen oo waxa weye nabadgelyo la kala saxiixdo oo waxa weeye in la isla nabadgeliyo lama ogola in la jebiyo haddii ballantii iyagu ay jebiyaan oo ka baxaanna ha markaa iyagana waa lala dagaalamaya waa la jebinaya laakiin haddii xataa la jebinayo oo ballantii la jebinayo waa in loo sheego oo ilaahay waxa uu leeyahay wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa a ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin dadkii intaad ballan la geshid inaad daba martid oo khayaantid lama ogola waa inaad u sheegtaa oo waxa weeye aada u caddaysaa nabiguna wuxuu yidhi walaa takun man khaanaka saa daraaddeed marka ballan jebintu ma fiicna oo wax aada iyo aada u xun dad badan baa arkaysaa maanta amiirkiiba beeca la gelayaan ballan bay la gelayan hadawna kaga baxayaan iyagaaba la dagaalamaya ku jamhadaynaya waa dhibaata wey alxadiidu taasic bacda arbacamia afar boqol iyo sagaal xadiidka waxa uu leeyahay can cabdillaahi ibni cumara radia allahu canhuma waxa uu yidhi anna imra'atan qof dumara ayaa wujidat la helay fii bacdi maghaazi nabiy sala allahu alayh waali wasalam oo waxa weeye maqtuula la dilay dagaal jihaad baa lagu jiray nebigaa wuxuu arkay qof dumara oo la dilay wuu inkiray marka nebiga calayhi salatu asalaam weliba waxaa la yidhi waxaa dilay khaalid ibn waliid ay roadaa qaalcadeeyeen waxa uu yidhi anna imra'atan qof dumara ayaa wujidad la helay fii bacdi maghaazi nabiy sal ly slam xilliyadii ghazawooyinkii maghaazi waa jamcu ghazwa ayaa la helay maqtuula oo la dilay fa ankara nabiyu sala allahu alayh wasalam waa inkiray qatla annisaa'i waasibyaan dumarka iyo carruurta in la dilo wuu inkiray oo wuxuu yidhi tani maxaama dagaal bay ku jirtay maxaa loo dilaya qofaan dagaal gelin maxaa loo dilayaa waxaanu ka faa'idaynaa marka xadiidka inaan la dilaynin waxa weeye qofkii aan isagu dagaalka ku jirin oo waxa weeye dadkaa dumarka iyo carruurta iyo dadka waayeelkaa iyo saynu soo sheegnay kuwa sawmacadda iyo waxa weeye kiniisadaha isaga jiro oo iyagu dagaalamaynin iyo lama taabanayo laakiin culamadu waxay yidhahdeen waa qofkii aan dagaalka ku jirin oo shaqo ku lahayn laakiin hadday dagaalkii soo galaan naagahan gaaladu maanta inta tababaraan askarta ka mid a oo meel walba ordaya oo diyaaradaha cayrinaya kuwaasoo kale waxa weeye dee waa la laynaya hadday dagaalkii soo galaan leanna dagaalkii bay soo galeen ama haddayna dagaalka soo gelin far la saari mayo dumarka iyo carruurta iyo wix lamid a alxadiidu alcaashir xadiidka alcaashir bacda alarbacamia afar boqol iyo toban xadiidka can anas ibni malikin radia allahu canhu waxa uu yidhi ana cabdiraxmaan ibna cawf cabdiraxmaan ibna cawf wazubayr ibna alcawaam iyo zubayr ibna cawaam labadaas oo labaduba saxaabo ah oo labaduba muhaajiriina ayaa shakayaa waxay usoo ka soo dacwoodeen alqumla injirta waxa ilaa rasuulillah sal rasul rasulka ilahi usoo dacwoodeen macnaha injir baa inta cuntay injirtaas waa bahal waaweyn oo boodadoo kala ah oo taanta iyo leegeeya boodada iyo lagu caaroodo oo carabahaas iyo waxa weeye meesha laga helo ayaa markaa nebiga uga soo dacwoodeen waxay idhahdeen bahashaasaana cuntay bahashaa marka qofka markay cunto qofku waa isxoqaya markuu isxoqana dharkan kale oo caadiga ah wuu kusii caaroonaya xariir baa la xirtaa marka xariirtu waa qabowdahayo waxay baabi'inaysaa xoqitaankii markaa qofkii waa biskoonaya marka shakayaa alqumla ilaa rasulillahi sal rasulka ilahi uga soo dacwoodeen waxayna saasaan haysa fii ghazwatin waxa weeye ghazwo lahumaa ay ku jireen waxa weeye ghazwo ay ku dhex jireen oo waxa weeye la socdeen farakhasa lahumaa wuxuu nebigu u ruqseeyey fii qamiisin inay qamiis mid walba xirto fii qamiisi alxariiri qamiis xariira inuu xirto ayaa loo ruqseeyey qof walba qaala waxau yidhi fa ra'aytuhu waxaan arkay calayhimaa iyagoo xiran oo waxa weye xariirtii xiran marka kitaab xadiidkan hadduu inoogu keeni lahaa baabulibaas ayaa fiicnaan lahayd leanno waxa weeye shardigu ma aha inuu qofku jihaad ku jira keliya ee waxa weeye haddii qofkii uu xanuun iyo dawo u isticmaalayo xariirtii ile ragga looma ogola inu nidha xariirta waynu soo marnay inuu nebigu nahiyey laakiin marka qofka jihaad buu ku jiraa keliya ma ahee haddii uu keento arrintaasi ama jihaad ha ku jira ama meel kale way bannaan tahay inuu xirto oo isku daweeyo marka xadiidka waxaynu ka faa'iidaynaa oo laga qaadanayaa rakhasada uu yidhi macnaha waxaa laga qaadanayaa inay marka awal xaaraam ahayd oo ragga xaaraamka ahayd waana soo marnay waa soo caddaynay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa jawaazu lubsihi lilxaaja markay dan timaado in la xiran karo ayaynu ka faa'iidaynaa oo waxa weeye aynu ka qaadanaynaa alxadiidu alxaadi cashar bacda alarbacamiya afar boqol iyo koob iyo toban xadiidka waxau yidhi can cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu qaala waxau yidhi cumar ibnkhadaab baa wuxuu yidhi kanat kanat amwaalu bani nadiir mima afaa'a allahu calaa rasuulihi kaanat buu yidhi waxay ahayd amwaalu bani nadiir waa nimankii saddex qabiil baa deganaa madiina oo yahuuda banu nadiir banu qaynuqaac iyo bani musطalic iyo bani nadir mi bani qurayda a bani qurayda iyo banu nadiir iyo banu qaynuqaac saddex qabiil bay ahaayeen oo xulufo la ah ansaarta oo deganaa madiina agaarkeeda laakiin asalkooda yahuuda oo xaggaa iyo yahuudda dhulka yahuudda ka soo dagaallo uga soo tegay oo halkan iska degay oo khaybar iyo meelaha deganaayoo la deganaa marka markay ballantii ka baxeen oo banu nadiir dagaalka lagu qaaday oo waxay maalintii ghaswatu khandaq bay ballantii ka baxeen oo mushrikiinta la safdeen mar alla markii khandaq dhamaato ayagiina dagaal lagu qaaday marka markii la hareereeyayoo bay isdhiibeen oo waxay isku dhiibeen heshiis baa lala galay waxay yidhahdeen waa isdhiibaynaa waana ka guuraynaa meeshaan dhulkaygii baanu ku noqonaynaa laakiin noo ogolaada wixii aanu qaadan karno inaan qaadanno ka baxno wixii aad qaadan kartaan qaataa lihi ha ka guura meesha waan ka guureen marka marka dee maxaa la qaadi karaa magaaladan maxay ka qaadi karaan qof walba waxa weeye wixii uu cuni lahaa unbuu qaadan karaay bas markaas wax alla wixii halkaa marka ay deganaayeen oo dhan waxay noqotay haniimo marka fay baa la yidhahdaa tan suuratu xashri baa ka sheekaysa mima afaa'a allahu calaa rasuulihi min ahli lqura fama awjaftum calayhi min khayli walaa rijaalin walakin min khayli walaa rikaabin walaakina allaha yusalidu rusulahu man yasha wa ka marka nimankaa banu nadiir layaa ka sheekaynaya cumar wuxuu yidhi kanat amwaalu bani nadiir nimankaa maalkoodii ilaahay uu ka soo celiyey mima afaa'a allahu wixii alla u soo celiyey bay ahayd afaa'a waa soo celiyey weeye faa'a yafiu calaa rasuulihi rasuulkiisa u soo celiyey ayay ahayd mima lam yuujif almuslimuuna waa wixii aynan muslimiintu aynan waxa weeye aynan ku dagaalamin oo waxa weeye muslimiintu dagaal kuma gelin ha muslimiintu dagaal kuma ayna gelin famaa awjaftum buu yidhi ilaahay marka iijaafka waxaa la yidhahdaa alisraac fi sayr macnaha dagaal iyo weerar kuma aynan helin xoolahan ee ilaahay baa waxa weeye rasuulka u soo celiyey marka waxay ahaayeen mima lam yuujif lmuslimuuna calayhi bikhaylin walaa rikaabin fardo laguma gelin dagaal rikaabkana waxa weeye dadkii awrta iyo waxaa saara kuma ay gelin wa kaanat lirasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam oo ilaahay baaba sheego dee wixii ilaahay uu saa usoo celiyey falilaahi walirasuuli walidilqurba baa lay fa kaanat lirasuuli llahi sal slam khaasatan rasuulka ayaa markaa khaas u lahaa oo maamulayay baytulmaalka iyo masaalixda muslimiinta iyo baa lagu samaynayo ee maa rasuulku inuu gurigiisa dhiganayo fa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yaczilu waxa uu ka goyn jiro oo ka bixin jiray nafaqata ahlihi sana ilay falilaahi walirasuuli baa layihi nafaqadii nebiga calayhi salatu salaam xaasaskiisa ayuu sanad uga saari jiray sanadkaasna ha dhowaaba sii sadaqayn jiro nebigu sanadka dambe iyadoo dayn lagu leeyahy un baa la gaari jiray uma ka bacdi markaa yajcalu waxa uu yeeli jiray maa baqiya wixii soo hara fi lkuraaci kuraac asalkeeda waxaa la yidhahdaa majaha xoolaha ayaa kuraac la yidhahdaa laakiin hadda waxaa laga wadaa fardaha farde ayaa lagu iibin jiray iyo waxa weye dee taasaa laga wadaa lagu dagaalgelayo wasilaaxi iyo hubbaa lagu iibin jiray maxaasaa loo yeeri jiray cuddatan fi sabiili illahi caza wajal diyaar garow cudda waaciduu lahum istadactum waatuu ilaahay yiri min quwa wa min ribaadi alkhayr marka waxa weeye diyaar garow loo diyaarinaayo loo diyaar garoobayo in ilaahay daraadii jirkiisa loo dagaalamo ayuu nabigu saa u samayn jiray marka wuxuu xadiidkan inoo barayaa oo cumar bin khadaab inoo caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii banu nadiir xoolihii laga furtay ile magaalo dhan bay deganaayeen oo lagala wareegay kulli nebigu waxa uu ka dhigay sanad markuu uga gooyay nafaqadii reerkiisa wixii allah wixii ka soo haray waxa uu ka dhigay waxa weeye fii sabiili illah oo wax lagu iibiyey hub iyo waxa weye maaragtay fardo lagu dagaalamo seefo iyo baa lagu iibiyey marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka taas inuu nebigu sameeyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa imaamka qofka imaamkaa inuu feyga isagu maamulaayo oo qofka imaamka ahaa booska nebiga jooga kaa unbaa maamulaaya feyga baytulmaalka iyuu ku darayaa dadka masaalixda muslimiinta ayuu waxa weeye ku samaynayaa jihaadku ku diyaarin karaa wax walbuu ku samayn karaa oo isagu markaa masaalixdii ah waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay bannaan tahay in sanad waxa weeye la kaydsan karo biilkii la cuni lahaa iyo raashinkii iyo sanad la dhigan karo oo taasi aynan tawakulka ka hor imaanaynin ayaynu ka qaadanaynaa marka khaniime ma gelaysa taasi maadaama aysan waxa weeye dagaal lagu gelin oon dagaal lagu furan khaniime ma ah fay baa la yidhahda alxadiid athani cashar bacda arbacamia afar boqol iyo labayo toban xadiidka waxau yidhi can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar qaala waxau yidhi أجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضمر من الخيل من من الحفياء من الحفياء من الحفياء إلى آه إلى تمية الوداع تاني waxay ka hadlaysaa musaabaqada tartanka marka waxa weeye fardaha la diyaarinayo oo waxa weeye musaabaqadooda iyo tartanka lagu gelayo oo jihaadka loo diyaarinayo sidii loo tartansiin jiro oo loo sii tababari jiray ayuu ka hadlayaa waxa uu yidhi marka ajra nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu ka soo tartansiiyey maa dummira damriga waxa weeye marka hore faraska waxaa la samaynayaa cuntaa laga dharjinayaa marka hore waa la cayilinaya markii faraskii uu cayilo oo waxa weeye maaragtay uu aad u cayilo ayaa meel huura oo kulul inta la geliyo oo dusha iyo wax laga saaro oo waxa weeye la huuriyo si uu u dhidido ayaa cuntadana laga yaraynaya markaasuu beerku soo xoodmaya jir buu noqonayaa markaa isagoo dhanna waa adkaanayaa markaa hadhow wax dheereeya buu noqonayaa marka inta yar baa la siinayaa si uu u xoodmo oo waxa weye markaa u dheereeyo marka taasaa la yidhahdaa idmaar marka maa dumira kiisaa loo diyaariyay oo aad u dheeraynaya waxa uu nebigu ka soo oo min alkhayli fardaha ah waxa uu ka soo tartansiiyey kuwaas meesha la yidhaahdo alxafiyaa waa meel magaceedoo madiina u dhow waxaa inoo sheegi doonaa sufyaan inta mayl ay jirto ilaa lix mayl iyo jirtaa buy ilaa taniyat alwadaac meeshaa taniyat alwadaac la yidhahdo waa meesha nebigu markuu dadku ay baxayaan iyo sagootinta uu waxa weeye uu kaga soo noqon jiray ayaa taniyat alwadaac la yidhahdaa qofka dadka lagu sagootiye safarka ha wa ajraa waxa uu ka soo tartansiiyey maa lam yudmar wixii aan la saa loo gelin oo aan iyagu dee dheeraynaynin oo cuntada la iska siin jiray min athaniya ay athaniyat alwadaac ilaa masjidi ilaa masjidka laga soo gaaro waa madine ilaa masjid bani zurayq nimankaa bani zurayq la yidhahda masaajid xaafadooda ahaa halkaas ayaa waxa weye iyagana lagu soo ay kusoo tartamayeen oo kii soo hormara qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa fii man ajraa kuwii fardaha cayrinayey oo waxa weeye ayaan ka mid ahaa buu yidhi oo tartankaas baan ku jiray qaala sufyaan waxau yidhi sufyaan baa waxa uu yidhi waa raawigii ka warinayey xadiidka cabdullahi bn cumare oo ruwaadda ka mid ah ayaa waxa uu yidhi oo waa la kala mudraj ma aha waxau yidhi min alxafyaa meesha la yidhaahdo waa ilaa ilaa taniyat alwadaac labadaa meelood waxay isku jiraan khamsatu amyaalin aw sita shan mayl ilaa iyo lix mayl bay isku jiraan ha ugu yaraan waa shan mayl ugu badnaanna waa lix mayl marka maylkuna waa hal kilomitr iyo bar marka shan mayl markii la yidhaahdo waxa weeye waa toddoba kilomitr iyo bar lix markii la yidhaahdana waxa weeye waa sagaal mayl waxau yidhi wa min ataniyat alwadaac meeshaas taniyat alwadaac la yidhaahdo ilaa masjid bani khayf bani zurayqna waxay isku jirtaa waa miil buu yidhi waa hal miil waa kilomitr iyo bar waa wax yar markaa dad baaba urdi karata halkaan marka wuxuu xadiidkaan ina barayaa waanu ka faa'idaysanaynaa inay bannaan tahay musaabaqada waxa weeye lagu samaynaayo fardaha fardaha keliya ma aha bay yidhahdeen marka culummadu ha aayaddaasaa laga qaatay waacidduu lahum ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum waa khayr min duun marka waxa weeye musaabaqada iyo tartanka iyo dhoolatuska waxa maanta la yidhaahdo wey oo ay waxa weeye ciidamada iyo marka ay dabridka samaynayaan iyo waxa weeye diyaaradaha iyo waxaasoo dhan ay ku samaynayaan dhoolatus baa la yidhaahdaa macnaha inay dadkaani quwad leeyihiin oo awood haystaan ayaa la tusayaa cadowga marka waa wax bannaan weeye oo wax dhibaataha male waana la tartansiin karaa marka taas inay mashruuc tahay baynu ka qaadanaynaa iyadoo weliba waxa weeye qolo walba meesha ay ku habboon tahay waxa weeye laga soo tartansiinayo hadba sidii ay markaa u arkaan cidda maamulaysa marka waa wax bannaan oo waxa weeye loo baahan yahay oo ma soo gelayso waxyaalihii khamaarka iyo wixii lamid ahaa lamid ma ah amaa waxaan dadku maanta gaalada iyo ay khamaarka ku sameeyaan oo ku tartamaan oo lacag ku kala qaataan taa ma aha ee tan laga hadlayo waa diyaar garow wey tababar wa alxadiidu athalit cashar bacda arbacmiya afar boqol iyo saddex iyo toban وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحو يري اه اه عرضت على رسول الله صلى الله ها عرضت وحال اي بندقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب على اي بندقي يوم احد معلمتي احد وانا انيقو دادي سوشيقيا اربع عشرة سنة اربع عشرة سنة افتريت من شربانها ولما كان قارن مركب falam yujizni ima ima ogolaanin ha fi lmuqaatala inaan dagaalamo ima ogolaanin anna waa siqir weli wa curidtu haddana waxaa la ii bandhigay alayhi ayaa haddana la iisoo bandhigay yawma alkhandaq maalintii khandaq wa ana anigoo ibnu khamsi cashara sana shan iyo toban jir anigoo ah ayaa lai soo bandhigay markaasu waxa weeye fa ajaazanii waa ii ogolaaday oo dagaalkii baan saa ku galay xadiidkan marka xoogaa wuxuu u baahan yahay in si fiican loo fahmo horta arrinta uu ka hadlaya xadiidku waxa weeye qofka jihaadka gelaya da-dee baa la rabaa inuu inuu jiro oo da-dee buu ku gelaya ilmo sakiira mise qofkii aan qaangaara inuu noqdo asalku waa inuu qof qaangaaraya ila qofku markuu qaangaar noqdo uu waxa weeye takliif fuulaya oo waxa weeye uu arrimahaas oo dhan samayn karaa laakiin ishkaalku wuxuu ku jiraa wuxuu yidhi ghazwatu uxud waa la ii diiday buu yidhi afar iyo toban jir baana ahaa khandaqna waa la ii ogolaaday shan iyo toban jir baana ahaa laakiin ghazwatu khandaq ghazwatu khandaq ghazwatu uxud sanadkii saddexaad bay ahayd ghazwatu khandaqna sanadkii shanaad bay ahayd xagga siirada marka laga fiiriyo see la isku waafajinayaa marka culammadu waxay yidhahdeen ghazwatu uxud waa inay ahayd sanadkii saddexaad bilihii ugu dambeeyey ghaswatu khandaqna inay ahayd sanadkii shanaad bilihii ugu horreeyey sidaa daraaddeed taqliib haalibka ayuu iska sheegayoo markii hore afar iyo toban jir buu ahaa ee kabacdina oo waxa weeye afar iyo toban jirkiibuu ku jiray waxaa dhici karta inaysa weli u dhammaan afar iyo tobankii marka dambena uu shan iyo tobankii u kaamilmay oo waxa weeye almino uu shan iyo toban jir ay usii dhammaanaysay saasoo kale ayay ku noqon kartaa marka xadiidka marka waxaa meeshaan loo keenay buluuqa qofku inuu qaangaar noqdo in loo shardinayo waxa weeye jihaadka inuu galo laakiin waxaa jira ragga qaarkood inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud u ogolaaday iyagoo afar iyo toban jir ah oo macnaha rag loo keenay oo waxa weeye maaragtay wiil loo keenoo la yidhi gamu toogtuu si fiican u yaqaanaa oo waa toogan karaa ha u ogolaaday mid kalena markaa wuxuu yidhi anigaaba ka xoog badan oo markaan legdana anaa ka xoog badan legdamaa la yidhi waa loo ogolaaday xumaynaya inaa ayaa salamatu ibn akac iyo waxaway raafic ibn khadiij jimi ahay saasaan filaya marka sidaa daraaddeed asalku waxa weye qofku horta waa inuu qaangaaro maxaa lagu qaangaaraa marka waxaa lagu qaangaaraa kow inuu qofku shan iyo toban sano gaadho waa qaangaarka kaamilka ah shan iyo toban jir hadduu noqdo waa qaangaaray wax walbana waa loo qoraya laakiin isagoo shan iyo toban ka yib buu qaangaari karaa hadday timaha hoose usoo baxaan waa qaangaar haddii waxa weye shaaruba iyo wax usoo baxaan gar iyo waa qaangaar hadduu biyo yeesho waxa weeye ixtiraam gaaro waa qaangaar gabadha haddii xaydkii ku dhaco waa qaangaar shan iyo toban ka hor haddii ay waxa weeye gabar u ekaato oo naasihii usoo baxaana waxa weeye ay naagnaag u ekaatana waa qaangaar xaydbay u ku dhicine calaa kulli xaal marka ama iyadoo yarba inta la guursada ay uur yeelato waxaasoo dhan ayaa lagu gartaa qaangaarnimada laakiin shan iyo toban baa ugu dambaysa marka qofku hadduu shan iyo toban sana jiro dagaalkii waa geli karaa laakiin wixii shan iyo toban sana ka yar waxa weeye haddaan markaas arrin kale oo muhiima aan loogu ogolaan waa laga reebaya marka ciyaal yar yara in la dagaal geliyo ma haboona waa inaad looga fiirsado xadiidka araabic cashar bacda arbacamia afar boqol iyo afar iyo toban waxa uu yidhi wa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala waxau anna rasuula allahi sal l slam rasuulka ilaahay qasama waa qaybiyey ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qasama wuu qaybiyey fi nafal macnaha nafal buu qaybiyey nafalka waxaa la yidhahdaa inuu ninka amiirkaa inuu dadkii jihaadayey waxa weeye uu siiyo waxa weeye wax dheeraada waxaana kaloo la yidhahdaa khaniimada halkaan marka khaniimaa loo jeeda laba macnaa loo isticmaalaa nafalka haniimadoo dhan nafal waa la yidhahdaa oo ilaah baa yidhi yas'aluunaka can ilanfaali ha qul ilanfaalu lilahi markan halkaasay ka timi marka nafal waa la yidhahdaa haniimadoo dhan waxaa kaloo nafal loo isticmaalaa sidaynu xadiista hore kusoo marnay haniimada inta aan la qaybin markii la qaybiyo qof walba sahmigiisi u helo amiirku wixii uu ugu daro oo dheeraad u siiyo qofka uu zaa'id u siiyo nafl waa la yidhahda marka haniima halkaa laga wadaa qasama qasama wuu qaybiyey fi nafl ay alghaniima haniimadii buu qaybiyey markaasuu wuxuu sahmigii markuu qayminayey lilfarasi sahmayni faraskii waxa uu siiyey laba sahmi laba sahmi ninkii faras watay walirajuli sahman waxa weeye ninkiina sahmi buu siiyey marka ninkii faras ku dagaalamayey saddex sahmi buu qaadanaya isagii oo mida iyo faraskii oo laba sahmi leanno farasku waa khatar wey ninka fardoolayga ah waxa weeye jihaadka iyo waxa weeye aad buu ugelayaayo waxa weeye aad buu meel walba dagaal xoogla buu ku jira oo aan ninka lugaynaya iyo ninka geel saaranaya una geli karin marka xadiidka waxaan ka faa'idaynaa marka ugu horraysa nafalka labadaa macnaa loo jeedaa waynaynu fahnaa haniimaana meeshaan loo wadaa oo aayaddaasa caddaynaysa yasaluunaka cani ilanfaali waxaanu kaloo ka faa'idaynaa marka haniimada markuu qaybinayo qofka imaamka ahi inuu waxa weeye qaar dadka ka mid ah oo waxa weeye uu inuu saa ugu qaybinayo oo waxa weeye maaragtay uu fariska ninka fariska ah uu siinayo khaniimada saddex sahmi uu siinayo laba faraskaa loo siinaya midna waxaa iska leh dee isaga ayaa leh si dadku fardaha loo badiyo oo fardo badan waxa weeye loogu dagaalamo ee saas wanaagaasaaba ku jira alxadiid alkhamis cashar bacda arbacamia afar boqol iyo shan iyo toban can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana waxau ahaa yunafilu wa yunafilu yunafilu bacda man yabcadu fi sar fi saraaya yunafilu gaar buu u siin jiray nafalku marka waxaa weeye waxaanu ne halkaan hadda nafalka khaniime looma jeedee waxaa loo jeedaa wixii dheeraad loo siinayey bacda qayb ka mid a man yabcathu kuwii uu u diray fi saraaya lianfusihim khaasatan ee macnaha dadkii sariyada loo diray oo dhan ma aha khasab kulligood in dheeraad la siiyo boqol nin baa loo diray dagaal haniimay keeneen haniimadii markay keeneen hadduuna imaamku u garto rag qaara inuu xabad xabad iyo wuxuun siiya dheeraada waa siin karaa oo taas imaamka ayaa waxa weeye gaar u tahay siwa siwa qasm alcaama qasm alcaama macnaha markii gaar loo khaas loo qaybiyey xoolihii oo dhan caamkaa ayaa sidaan gaar loo siiyey marka waxa uu yidhi siwa qasmi alcaamati caamati ljeish macnaha jeiskoo dhan xoolihii waa loo qaybinaya laakiin hadduu markaa imaamku u arko ragga qaarkood oo maziye leh ama wuxuun wanaaga sameeye inuu u siiyo maaragtay wuxuun dheeraad ah laa ba'sa bih wuxuu yidhi ana rasuula allahi sal l slam kaana yunafilu dheeraad buu u siin jira waa dheeraad bacda man yabcathu kuwa uu u diro asaraaya fi saraaya waxa weeye waardiyaha iyo maaragtay dagaalada iyo u diro oo wasaynu niri sariya waxaa la yidhahdaa dagaalkaa nebigu la socon lianfusihim khaasatan gaar buu u siin jiray siwa qasm caamat caamat ljeish wixii ka soo haray weeye jeiska oo dhan qaybta way la gelayaan marka marka waxaynu ka faa'idaynaa inay imaamka arrintaa u bannaan tahay inuu qayb gaar u siin karo ma aha eexasho iyo waxa weeye dulmi ee waa arrin waxa weeye tasjiic iyo wanaag keenaysa oo waxa weeye aan dhibaato lahayn wey ee ma aha inuu nebigu kala jeclaa saxaabada oo uu qaar gaar u siinayo ma aha macnaha loo jeedo alxadiidu asaadis cashar bada aa bacda arbacamia afar boqol iyo lix iyo toban can abi muusa alashcariy weeye radia allahu canhu can abi muusa cabdullahi bni qays isagaa la yidhahdaa alashcariy abi muusa alashcari buu ku magac dheeriyah qaala waxa uu yidhi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi man xamala calayna silaaxa silaaxa falaysa mina man ruuxii xamala noo soo qaata calaynaa dusheeda ee dagaal nala soo aada asilaaxa hubka falaysa mina naga mid maaha man xamila calayna asilaaxa falaysa mina qofkii annaga dagaal nala soo aada muslimiinta haddaan nahay falaysa minaa naga mid maa see nooga mid yahay waaba nala dagaalamayaaye xadiidkaani wuxuu caddaynayaa oo loo keenayaa meesha markii jihaad la sheegay dadka muslimiinta inaan lagu jihaadayn oo qof muslima dagaal looma laguma qaadi karo lamana weerari karo dhiiggiisuna waa macsuum axaadiis fara badan buuna nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wassalaam inayna bannaanayn laa yaxilu dama imri'in muslim yu'minu billahi walyawmi alaakhir ilaa biixdaa talaat waa soo marnay inaan la dili karin qofka muslimkaa ilaa qisaas iyo in loo dilaya mooye wuxuu kaloo nebigu axaadiis badan ku caddeeyey qofka muslimkaa oo la dilo ilaahay agti inay kala weyn tahay kacbada oo la dumiyo kacbada in la dumiyo iyo qof muslima in la dilo kacbada in la dumiyaa fudud ha sidaas daraaddeed qof muslima in la dilo ma banaana xaqdaro lagu dilo ha waa khatar wey marka dadka muslimiintaa maanta islaynaya dhiigooda banays banaystay dhibaato weyn bay ku jiraan waana arrin khatara marka falaysa minaadaani macnuhu ma aha inuu qofkii gaaloobay ee waxa weeye hadduu dhiigga xalaashado waa gaaloobaya dadka qaarkood maanta yidhahdaan waa ii bannaan yahay dhiigga dadku taasi waa gaalnimo laakiin hadduuna dhiiggii xalaashan ee faasiqnimo u geysay iyo xukun jacayl ama adduunye jacayl markaa ma ku gaaloobayo waxaa la odhanayaa dariiqayagii kuma taagna sunnihii nebiga ma raacin dariiqii nebiga waa ka leexday ayaa la odhanaya alxadiid asaabic cashar bacda arbacamia xadiidka afar boqol iyo toddobiyo toban waxa uu yidhi وعan abi muسى الأشcariي رadي الlahu عanهu qaala waxa uu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey rasul lahi rasuul الlahi sl rasuulka ilahi baa la weydiiyey can الrajuli nin baa la weydiiyey yuqaatilu u dagaalamaaya shajaacatan a lagu yihahdo ebel waa geesi geesinimadiisa inuu muujiyo dawaadaha qaar kale waxay liyuraa makaanahu macnaha nin kalaaba weydiinay oo nin baa nebiga intuu weydiinayayo liyuraa makaanahu booskiisa ha la arko macnaha shajaaca inuu geesi yahay ha wa yuqaatilu xamiyatan mid kalena waxaa laga yaabaa inuu u dagaalamo xamiya ay xamiyat lqowm xamiya waxaa la yidhaahdaa macnaha qabyaalad iyo waxa weeye inuu ka dhiidhiyo dadkiisii iyo waxa weye qabiilkiisu u dagaalamaya qabyaalad buu dagaalamaya qabiil wa yuqaatilu mid kalena wuxuu dagaalamayaa riyaaan istustus iyo ha lagu arko ha lagu yidhahdo hebelwaa geesi ayu dalika fi sabiili illah intaa keebaa ah fi sabiili illah intiiba nebigu jawaabta waa ka duway intuba ma aha fi sabiili illah jawaab buu bixiya nebigu markaa waadixa oo ka shamsiya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahi waxa uu yidhi man qaatala litakuna kalimatu llahi hiya alculyaa fahuwa fi sabiili illah waa qaacida marka caama ilaa yowmi alqiyaama cid walba oo jihaad qaada ay soo gelaysa qaacidadan man ruuxii qaatala u dagaalama litakuuna inay ahaato kalimatu llahi ay kalimatu tawxiid tawxiidku inuu kor ahaado diinta ilaahay kor ahaato hiya alculyaa inay kor ahaato fahuwa fi sabiili illahi kaasaa jidkii ilahay u dagaalamay ha amaa waxaan kaloo aada weydiisay ama riyaha u dagaalamo ama sumcaha u dagaalamo ama qabyaalad ha u dagaalamo ama wadaniye ha u dagaalamo ama xukum ha u dagaalamo ama maal ha u dagaalamo kulli waxa weeye ma aha fi sabiili illah waxna tari maysa waa fi sabiili dunya adduunyo qof u dagaalamay wey xadiidka waxaan ka faa'idaynaa marka ana alafdal sida wanaagsan oo waxa weeye acmaashoo dhanba waa saase waxa weeye waa niyada niyada wey fii salaaxi alacmaali wa fasaadihi niyaday ku xihan tahay innama alacmaalu binniya haddii niyadiisii xun tahay qofkan waxa weye camalkiisiina kharaab wey waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka u dagaalama waxyaalaha noocaasa inuuna ilaahay agtii waxba ku lahayn oo una ajar u jirin oon waxba laga siinaynin waxaanu kaloo ka faa'idaynaa kan ilaahay daraaddi u dagaalamaya oo qofkaa laynoo tacriifiyey oo man qaatala litakuna kalimatahi culyaa huwa fi sabiili illah culummadu waxay yidhaahdaan marka hadduu qofkaani u soo baxay ilaahay daraaddi inuu u dagaalamo fi sabiili illah laakiin isagoo jihaadkii ku jira haddii uu helo waxa weeye qaniimo oo is tiraahda alla ila qanimadana wax ka qaado jidka ilaahna u dagaalan maxay noqonaysa culamada qaar waxay yidhahdeen marba hadday niyadiisa wax kala soo galeen jihaadkiisa waa kharaab qaarna waxay yidhaha maya sida saxiixa waxa weeye hadduu marka horeba jidka ilaahay usoo baxay laa yukhrijuhu ilaa liajli waa tii aynu soo marnay hadduu markii hore usoo baxay ilaahay daraaddi qaniimo kasta ha helo wanaag kasta ha hele eh jihaadkiisa waa saxiix taasaana sawaabta ah oo waa tii ay waxa weeye markii xajka iyo la soo aadayay acmaal badan waxtay soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum marka inaad khaniimo heshid iyo inaad wax kala heshid iyo waxa weeye marka hore adigu niyadaada ayay noqon marka hore niyada kow waxa ku soo saaraya ayaa xukunka iska leh hadday marka hore niyadu fiicnaato oo wanaag ay tahay marka dambe wixii ku soo deriya waxba kama dhimayaan oo waxa weeye dhib ma yeelanayso laakiin haddii marka horeba qofku ay niyadiisu ahayd riyaa iyo waxa weeye maaragtay riyaaga horta inuu marna soo dhex gala maaha laakiin marka hore hadday niyadiisu ahayd inuu waxa weeye xoolo un doonto taasaa dhibaato ah marka aada iyo aad in la iskaga ilaaliyo weeye oo waxa weeye la iskaga fiiriyo ilaahay daraaddiina laga dhigo waxa loo socdo oo loo dagaalamayo wallahu aclam wabillahi tawfiiq